galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab khamiis ah bisha oktoobar ee sannadka kana waa koob iyo soddon waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalycom idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn iyo aragtida qaar ka mid ah shacabka iyo aqoon-yahanka muqdisho ee ku aadan heshiiskii shalay laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaa iiga baxay in ay tahay go'aanka iyo go'aammada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso guddigii doorashooyinka qaran iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhammeeyo
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada soomaalida ee sharci darrada ku soo gala dalkan maraykanka iyo dareenkooda ku aadan natiijada ka soo bixi karta doorashada maraykanka doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la fila inay dhacdo annaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay sababtoo ah waxay ku qodsantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno inagoo anagu nahay labada xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udubdhaxaad u ah uu jiro sida xisbiga republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darrada ee waddanka soo galaayo in yacni iyo qaabkay u wajahi doonaan taasoo annaga ahmiyad gooni ah noo leh
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shalay ansixiyey in xafiiska qaramada midoobey ee kaalmeynta soomaaliya ee unsom loo bedelo mid kumeel gaar ah labada sano ee soo socota golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa fadhi uu shalay ku yeeshay magaalada new york ee dalkan maraykanka ku ansixiyey in xafiiska qaramada midoobe ee kaalmeynta soomaaliya ee unsom loo bedelo mid ku meel gaar ah labada sano ee soo socota shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa cod arrintan loo qaaday ku ansixiyey aqlabiyad go-aanka ayaa yimid soo jeedin soomaaliya ay horey ugu gudbisay qaramada midoobey iyadoo codsanaysay in xafiiska unsom ee xafiiska qaramada midoobey ee siyaasadda qaranka ee soomaaliya loo bedelo howlgal kumeel gaar ah oo hirgelaya kowda novembar kaasoo lagu yareynayo ama loogu yeerayo magaca cusub ee ah howlgalka kumeel gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya ee u n t m i s sida ay sheegtay dowladda soomaaliya soo jeedintoo ay soomaaliya gudbisay bishii agost ee sanadkan ayaa timi wadaxaajood ballaaran oo muddo u socday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo unsom kaasoo ay fududeeyeen guddi farsamo oo isku dhaf ah faahfaahinta warbixin arrinkan ku saabsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan madaxa hay-adda u n r w a ee qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa arbacadii sheegay in amarka israa'il ay ku mamnuucday howlihii gargaarka ee hay-addaasi uu abuuri doono dhibaato bini-aadnimo oo halis ah iyo xasilooni darro hor leh oo ka dhacda marinka khaza iyo daanta galbeed philip lazareyne ayaa oo ah madaxa guud ee hay-adda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b inay masiibo guud noqonayso haddii la dhaqan geliyo go-aanka israa'il ay ku mamnuucday hay-adda oo uu tilmaamay inuu xanibayo in adeegyada nafbadbaadinta iyo daryaal caafimaad la gaarsiiyo dadka dhibaataysan hay-adda u n r w a ayaa waxay ahayd hay-adda ugu weyn ee gargaarka ka qaybisa marinka khaza halkaasoo ku dhowaad dhammaan dadka ku nool ee laba dhibic saddex milyan ah ee falastiiniyiinta ay ku tiirsan yihiin kaalmada ay ka helaan ilaa hadda israa'il ma aysan soo bandhigin wax qorsho ah ama qaabka gargaar cunto dawo iyo sahay kale lagu gaarsiin karo dadka reer khaza kadib maqnaanshaha hay-addan dhinaca kale saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ugu yaraan soddon qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay duqeyn ay ciidamada israa'il arbacadii ka geysteen qeybo ka mid ah marinka khaza duqaynta ayaana timid maalin kadib markii ay ciidamada israa'iil madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga gaza halkaas oo la xaqiijiyey in talaadadii lagu dilay ilaa iyo saddex iyo sagaashan qof oo ay ku jireen labaatan caruur ah sideed ka mid ah dhibanayaasha arbacadii ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka salaaxudiin ee degmada baytlaaxiya ee waqooyiga gaza aagga ayaana u dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in ugu yaraan sagaashan iyo saddexda qof lagu dilay talaadadii dhimashadaas oo ka dhigtay mid ka mid a kuwii ugu dhigdaadinta badnaa ee hal maalin gudaheed dhacaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka gaza xisbiyada mucaaradka ee turkiga ayaa khamiistii ku baaqay banaanbax ay sheegeen in looga soo horjeedo arrimo siyaasadeed oo lagu xiray duq magaalo oo mucaarad ahaa kaasoo lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay kooxda dhaqdhaqaaqa dalkaasi laga mamnuucay ee kurdiyiinta b k k dhowr boqol oo mudaaharaadayaal ah ayaa xalay fiidkii isugu soo baxay bannaanka hore ee maxkamadda istanbul halkaasoo axmed ozer oo ah duqa degmada ese yurd ee ka tirsan maamulka istanbul dacwad loogu soo oogay saacado kadib markii la xiray ozer wuxuu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka u weyn dalka turkiga ee c h p kaas oo cambaareeyey eedeymaha loo jeediyey oo uu ku tilmaamay kuwo aan sal lahayn labada xisbi ee c h p iyo d a m oo ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi oo mid ka mida uu ayaa taageero kurdiyiinta ayaa dhaleeceeyey xarigga ozer waxayna ku tilmaameen afgembi siyaasadeed waxay ku baaqeen taageerayaashooda ama ku baaqeen inay mudaaharaad isugu soo baxaan wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga ayaana sheegtay in ozer loo xiray arrimo la xiriira inuu markaasi xiriir la leeyahay kooxda ay turkiga ka mamnuucday dalkeeda ee b k k ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay tijaabisay gantaalada balastiga ee qaaradaha isaga gudbaa iyagoo hormariyey waxa ay ku tilmaameen hubka ugu awooda badan uguna istaraatiijisan dunida tijaabada ayaa imaaneysaa xilli kuuriyada koofureed ay ka digtay in pyonyan ay teknolojiyadda gantaalada ka heli karto ruushka maadaama ay ka caawineyso dagaalka ukrain siday ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi ee k c n a hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in tijaabadani ay digniin u ahayd cadowga halista ku ah dalkiisa tijaabada gantaaladan ayaana dhalisay cambaareyn ka timid dalalka kuuriyada koonfureed jabaan iyo maraykanka maalin ka hor kuuriyada koonfureed ayaa oo soo xiganaysa sirdoon militari ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay inay pyonyan tijaabiso gantaaladan oo magacooda loo soo gaabiyo i c b m ama ay sameeyaan tijaabadii toddobaad ee nukliyeerka ah xilli doorashada madaxtinimo ee maraykanka ay dhacayso maalinta talaadada ee soo socota iyagoo raadinaya inay helaan dareen ku aadan awooddooda militari ee sii kordhaysa dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxdan ayaa ku heshiiyey qorshaha geedi socodka bilaabista doorasho qaran oo qof iyo cod ah oo lagu sii bilaabayo bisha juun iyo setembar ee sanadkan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka qaar ka mid ah shacabka iyo aqoon-yahanka muqdisho oo ay la hadashay waryaheena saynab abuukar ayaana aragtidooda ka dhiibtay
magacayga waa gariiqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar joogo magaalada muqdisho fikir ahaan bayaankii ka soo baxay shirkii wadatashiga ahaa aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa oo aan leeyahay runtii waa guulo horle la gaaray waayo waxaa la rabaa in layswaafajiyo doorashooyinka maamul goboleedyada in layswaafajiyo doorashooyinka maamul deegaanada maamul goboleedyada iyo sidoo kale iyadan in layswaafajiyo hal iyo cod oo federaal la qaado saana waxay ku imaan kartaa in mar la wada qabto dhammaan doorashooyinka maamul goboleedyada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdixakiin cali goore kana tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug marka hore waxaan salaamayaa wariyayaasha iyo howlwadeennada idaacadda v o e horta marka koowaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo sidii wanaagsanayd ee mugga iyo miisaanka lahayd ee golaha wadatashiga amniga qaran ee soomaaliya oo uga baaraandegay waktiga fiicanna u siiyey xaaladda soomaaliya shirkaa ka socday muddada bisha ah magaalada muqdisho ka socday waxyaaba badan baa runtii maaragtay lagu xeeriyey wadanku maanta meeshuu marayana qodobadii ugu wanaagsanaa ee maanta kasoo bixi lahaa shirkaas baa kasoo baxay maadada labaad haddaan eego qodobadii kasoo baxay shirkana runtii qodobo wanaagsan wax ku-oolabaa kasoo baxay waana qodobadii ummadda soomaaliyeed maanta ay ka filayeen shirkaas inay ka imaan doonaan in la jadwadeeyo doorashooyinka waddanka ka dhaca runtii waxa ugu muhiimsan aan dhihi karno maanta dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadooda horumarinayaan weeye aada iyo aad baan usoo dhaweynaa qodobadii kasoo baxay halkaa kasoo baxay bismi illaahi araxmaani iraxiim magacaygu waxa waaye abukaati xasan maxamed cumar xasan asmara oo ka tirsan sharci yaqaanada soomaaliyeed ee dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyena ka shaqaynayay garsoorka soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleed ka shaqaynayay haddii aan guda galo ra'yigayga qodobadii ka soo baxay dowladda federaalka xalay ka soo baxay ma ahayn wax sharciga ku taagan ma ahayn ummaddii soomaaliyeed ee ku heshiisay dastuurka oo meesha ka maqan khaasatan puntland iyo ay maqan yihiin jubbaland inaa mataqaanaa masiir soomaaliyeed la gaari karo waa hadal iska mataqaanaa odayaal meel ku shiray ay iska yidhaahdeen oo u muuqata inaa ummadda soomaaliyeed la jahwareerinayo marka baarlamaanka soomaaliya waxaan baaq ugu jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan inaydaan dhib kale ugu sii darin maxaa yeelay idinkaa laydiin doortay inaad dadka badbaadisaan meesha qodobada ka soo baxay wax dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan maaha qof iyo doorasho qof iyo codana kama dhici karto qodobo odayaal meel shaaha ku cabbay ku sheekaysteen buu haya wax sharciga ma ahayn bahda v o e dhammaan iyo shacabka soomaaliya waan salaamayaa waa brofesor shaafici yuusuf cumar madax cilmibaarista brilliance in badanna bara ka ahaa gobollada soomaaliyeed dabcan badankiin waad i taqaaniin waxaan qabaa fikirka markaan si fiican u eegay dhinac walba ka eegay maslaxadda dalka markaan eegay labada dhinac oo iska soo kala horjeeda say dhibku kala yaryahay markaan eegay waxaan qabaa aniga saddexda maamul goboleed iyo intii joogtay gobolka banaadir inay aqlabiye yihiin oo laba maamul maqan yihiin maadaama waxaana ku salaynayaa markii waxaasoo dhan la eego soomaaliya waxay ku jirtay oo ka baxaysaa waa jabtar seben oo macnaheedu yahay dowlad la maamuloon ayadu aan ismaamulin oon hadda ka baxaynay oo hadda wakhtigii ugu horreeyey laba sana kumeelgaar laga dhigay markaa waxaa eego shidaalka iyo dhinaca aan u dhaqaaqnay oo shirkado badan oo ingiriisa iyo kuwa maraykan inay mar dhow ayaguna bilaabayaan oo ka horreeyey turki kharash badanna ku bixiyey soomaaliya markaan eego iyo dhibka shacabkayga soomaaliyeed uu marayo oo uma uma uma joojinayo siyaasi aan ogahay danta uu leeyahay uu u diidayo arrintan oo in badanna loo loo joojiyey uma yacni darteed in soomaaliya loo xanimo ma qabo yacni maamulada waxaa matala labada labada labada aqal ayaa matala anigu magacaygu waa maxamed cumar talxa xubin baarlaman muddo lix iyo toban sano soo ahaa xilal kala duwanna ka soo qabtay dalka aniga aragtidaydu waxay daaran tahay in madashu ay iskugu yimaadaan guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inkastoo ay tahay mid muhiimadeeda gaarka ah leh haddana waxaa ka sii muhiimsan go'aamada ay gaarayaan iyo heshiisyada ay wadagelayaan inay noqdaan kuwa dhexalgal ah ka gadmi kara bulshada soomaaliyeed iyo adduun weynaha intiisa kale haddii sidoo kale ee iyadana la aadayo doorasho oo ayba dhacdo inuu baarlamaankana ku waafaqo qof iyo cod waa inaysan noqonin tii lixdan iyo sagaalkii ee sababtay in madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ee xilligaas madaxweyne marxuum cabdirashiid cali sharma arke lagu dilay waddankana inqilaab ciidan kob iyo labaatan sano waddanka xukumayey ee maaragtay sabab u noqotay haddiise sidoo kale ay dhacdana in la aado doorasho dadban waa inaysan noqonin tii aan soo dhaafnay ee waraabo utaag iyo manxiis iyo doorasho oo aan xor iyo xalaal ahayn oo matalaada beelaha ee xaqa u leh kursigooda muwaadinka ay iyaga ay raalli ka yihiin ay doonayaan inaanan lagu samaynin waxaa la yidhahda sabartaaj oo ay rabitaankooda uu noqdo mid uu ku imaan karo xildhibaanka ku matalaya golayaasha dowladda haddaba iyadoo arrimuhu ay sidaa ay yihiin ayaa waxaan ognahay dalka soomaaliyeed inuu marxalad adag uu marayo ayna ku wajahan yihiin cadaawad gudaha iyo dibaddaba oo aan u kala harin dhinac kasta marka si taa looga gudbo waa in ay u midoobaan dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada guud ahaan ee weliba si gaara aan siyaasiyiinta aan leeyahay waa in lala yimaadaa tanaasul waa in danta caamka ah laga fekeraa ee meel layska dhigaa midda gaarka ah si ummadda soomaaliyeed ee looga badbaadiyo cadowga ee labada dhinacba ma artay ee ka wada dhibaatooyinka ee runtii halakeeyey dalka soomaaliyeed gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe inay si dhaqsi ah iyada u agaasinto ama iyada ay u dhisto ama u magacaawdo maxkamad dastuuri ah oo si cadaalad waafaqsan oo iyadana oo sharciga iyo dastuurkaba ka turjumaya si markaasi xal loo helo arrimo kasta oo siyaasad khuseeya amni dhaqaale bulsho haddii markaasi laysku qabto oo ay noqoto midda lagu kala bixi karo garsoor ahaan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida shacabka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta muqdisho oo aragtooda ka dhiibanayay heshiiskii golaha wadatashiga qaran haddaba heshiiskan wuxuu ka dhigan yahay su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey rofeor liibaan ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya bismillah ana waxay la tahay golahu yani sidii uu u qabtay shirka uu u galay waa tii shirkii isaga oonan dhammayn hakiyey kadibna markuu ka baxay madaxweyne axmed islaan madoobe ayaa ka baxay marka juhuud badan in la soo celiyo ah ayaa socday ugu dambeyn shirka markii dambe waxaa la yidhi lix iyo labaatanka dib hala isugu soo noqdo haddana dib buu u bilaabmay marka arrintan shalay waxay soo baxday marka iyadigoo intaas oo waa wadatashrigii iyo kolku dhacay ayay mataqaanaa ugu dambeyn ay gaareen inaysan intaa inka badan aan la sugi karin mindhaa marka si go-aamada ayay soo saareen laakiin waxaa iiga baxay in ay tahay go-aanka iyo go-aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso oo guddigii qaran guddigii doorashooyinka iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo oo mataqaanaa si deg dega arrintaa inay ku dhameeyaan inay go-aamiyeen oo markaa ay hawsha u soo xawileen baarlamaanka baarlamaankana inuu hawshaas uu galo qof iyo cod marka waxaa muuqataa bilowga macnaha in waxyaalahan kale caadiga laga tago in ay madafka dhan ay ku wareejiyeen baarlamaanka qof iyo cod inuu gaarsiiyo xukuumaddana la yidhi hanaankii lagu gaari lahaa soo saar marka waxaan dhihi karaa keliya waa soo jeedin ay ay soo jeediyeen sidaan la soconno hadda warmusheedkii waa soo baxay waa la soo saaray horey waxaa uga maqneed golaha wadatashiga ee puntland haddana markii lasoo saarayay dabcan jubbaland ayaa ka maqneed marka in go-aamadaasi iyo warmurtiyeedkaasi uu soo baxo iyadoo labadaasi ay maqan yihiin muxuu oga dhigan yahay geediga soo kabashada iyo dowlad dhiska soomaaliya
anigu waxaan u arkaa inay arrintan hadda oo maamullo maqan iyo in la yidhaahdo nidaamka wuu soconayaa oo sidaas waktigii madaxweyne farmaajo ayaan ogeyn iyo khilaafkii ka yimi marka waxaad moodaa senaariyadii oo kale ayaa hadda macnaha jira marka waxay ka dhigan tahay xukuumadda iyo federaalka oo madaxda iyo maamul goboleedyadanba inay go-aamiyeen oo yidhaahdeen arrintaa ha sii socoto ayay ka dhigan tahay taasna waxaa dhici karta in ay keento khilaaf yani iyo ragaadin ismaandhaaf waktiga doorashooyinka inay ku keento marka aniga waxaan isoran lahaa arrintaas waa hadda mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay baarlamaanka xukuumadda kolley waa inay soo diyaariso ayaa dhici karta oo soo jeediso laakiin baarlamaanka inuu marxaladda uu qadaro lagana doodo mas-uuliyadda oo iyadana taariikhi ayaa dul saaran marka aniga saasay ila tahay inay habboon tahay in guurista iyo waktiga qor isku dhiibka inuu ku yimaado si wadar ogolah inuu ku yimaado dadkuna way rabaan qof iyo cod waa xataa kuwa maqanba ma diidana sida ay leeyihiin marka laakiin waxaa la rabaa wax la wada ogol yahay oo waxeeda waktigeedana laysku raacsan yahay marka arrintan marka waa waa an waxaan leeyahy waa khilaaf cusub oo u baahan in xal loo raadiyo
madaxweynaha wuxuu sheegay inuu la hadli doono dhinacyada oo wax ay isdhihi doonaan oo wadahadal uu jiri doono isagoo hadalkaasi sheegay ayuuna soo baxay warmurtiyeedka marka adiga sidee u aragtaa in warmurtiyeedka uu soo baxo iyadoo uusan la hadlin ma in warmurtiyeedka uu soo baxo ayaa kula habbooneed aragti ahaan mise in dib loo dhigo oo wadahadalkaas uu madaxweynaha sheegay kadib in lasoo saaro aniga dee madaxweynaha waan maqlay inuu qodol qodobkaa yiri waxaan filayay in wadahadal laga shaqaynayo oo wadahadal yani hadalwadalka inuu ka horeeyo inta uu soo baxayo oo warmurtiyeedka laakiin hadda waxaa waxaa qaatay golahu wuxuu qaatay in wadahadalkuna u socdo warmurtiyeedkiina uu soo baxo hawshiina diyaargarowgii iyo diyaarintiina inay caadi ay u socoto taana maadaama weli wakti la haysto waa laga baaqsan karay aniga saasay ila tahay waa ra'yigayga shaksiga ah waa laga baaqsan karay oo waxaa la isku dayi karay in isqancin iyo in laisqanciyo yaa lagu waxaa dhici karta marka inay dad badan oo xataa in arrintan gogol oo waddani ah in la fidiyo oo weliba arrin sidii arrimahan kala guurka loo xallin lahaa in ay waddanka u sameeyo taasaa yani ka muhiimsan in la yidhaahdo hawshan hadda waa la galay ha laga dhaqaaqo haddee un khilaafkaas waa khilaaf hor leh oo mataqaanaa kusoo kordhay siyaasadda kala guurka oo marxaladdan kala guurka noqonaysa inkastoo sanad iyo bar ay harsan tahay laakiin waa waktigii diyaargarowga la samayn lahaa
adiga ma ku muuqataa markaad xaaladda qiimayso warmutiyeedka soo baxay muddada la qabtay in doorasho qof iyo coda lagu aadi karo ama lagu qaban karo
haddii dadku ay heshiis yihiin waa la aadi karaa wakti kasta waa lagu samayn karaa laakiin waxaa muhima qofkan iyo codka iyo sida macnaha loo dhigaayo iyo maxaa maamulaya iyo fikirka guud horta in la isla helo ayaa ayaa ya ayaa ugu muhiimsan marka laakiin hadda maamul goboleedyadii qaarkood hadda muddo hal sano horaa loogu daray haddana sanad kale iyada nafteeda waxaa weeye maamul goboleedyada baarlamaanadooda iyo aqoon-yahankoodii naftooda in tala la talageliyo aynaa igala habbooneed inta baarlamaanka federaalka loo diraayo ama lala aadayo arrinta in xataa usoo golaha uu soo jeediyo in talada xataa loo celiyo bal calal aqal dadku inay arrintaasaa ay kaga soo fakaraan hadday dhahaan halkaasana dib ha loo dhigo oo sidaas ayaan u samaynaya waxay noqon lahay wax la isla qaato laakiin hadda waxaa dhici karta meeshaas inuu khilaaf uu ka bilowdo annagana mar walba waxaan isleenahay aqoon-yahanka culimmada iyo civil society-gaba waxyaalaha ay aada uga digaan waxaa ka mid ah dalka xasiloonida iyo nabadda in uu ka baxo oo wax aan laysla ogolayn yacni si kastay u qurux badan yihiin waxaa ka muhiimsan dalkan oo marxalad adag maraya oo wadajirkiisu uu muhim yahay haddana ay yani xareeyeen yani waxyaalo colaado dibadda laga soo abaabulaya iyo wax walba ay haraynayaan guduhu inuu midoobo ayaa ugu muhiimsan guduhu inuu midoobo marka doorashada waxyaalo badan siyaalo badan baa loo xallin karaa doorasho iyo qof iyo codna waa la gaari karaa waana wax dadka dhan ay aada u doorbidayaan oo marxaladii hore inaanan marna lagu noqon laakiin waxay u baahan tahay wadahadal waxay u baahan tahay geesinimo oo iyay u baahan tahay oo xagga madaxda dalka inay qaataan waan ogahay caqabado badan baa jira laakiin geesinimada iyo dulqaadka looga bixi karaa
kaasi wuxuu ahaa rofesor liibaan ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee geeska afrika oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramayey dhinaca kale sidii aad warkeenaba ku maqlayseen golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa shalay ansixiyey in xafiiska qaramada midoobe ee kaalmeynta soomaaliya ee unsom loo bedelo mid kumeel gaar ah labada sano ee soo socota warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo jeedinayaa maxamed colaad xasan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa fadhi uu shalay ku yeeshay magaalada new york ee dalkan maraykanka ku ansixiyey in xafiiska qaramada midoobey ee kaalmaynta soomaaliya ee unsom loo bedelo mid ku meel gaar ah labada sano ee soo socota shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa cod arrintan ay u qaadeen si aqlabiyad leh ku ansixiyey go-aankan ayaa ku yimid soo jeedin ay soomaaliya horay ugu gudbisay qaramada midoobey iyadoo codsanaysay in xafiiska unsom xafiiska qaramada midoobey ee siyaasadda qaranka ee soomaaliya loo bedelo howlgal kumeel gaara oo hirgelaya kowda bisha nofembar kaasoo loogu yeerayo magac cusub oo ah howlgalka kumeel gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya ee u n tims sida ay sheegtay dowladda soomaaliya soo jeedintan oo ay soomaaliya gudbisay bishii ogost ee sannadkan ayaa ku timid wadaxaajoodyo ballaaran oo muddo u socday dowladda federaalk soomaaliya iyo unsom kuwaas oo ay fududeeyeen guddiyo farsamo oo isku dhafa soomaaliya ayaa soo dhoweysay go'aankan iyadoo u aragtay guul diblomaasiyadeed oo muhiima oo u soo hoyatay soomaaliya taasoo astaan u ah baa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya tallaabo muhiima oo loo qaaday dhanka ismaamulka iyo madax bannaanida arrimaha siyaasadda iyo amniga qaranka go-aankan ayaa dhigaya in dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda howlaha xafiiskan muddo laba sana ah ee kala guurka ah iyadoo ay taageerayaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya sida ay sheegtay qaramada midoobey qaraarkan wuxuu hoosta ka xariiqayaa taageerada iyo horumarinta dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo dadaalka loogu jiro qabashada doorasho xor iyo xalaala horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ku dhaqanka sharciga cadaaladda sixitaanka iyo taageerada laamaha amniga iskudubaridka taageerada deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo isku xirka dadaalada qaramada midoobey ee soomaaliya qaar ka mida wakiiladii ka hadlay kulankii shalay ayaa soo dhoweeyey go'aankan wakiilka sieraleon oo sidoo kale u hadlayey algeria guyana iyo mozambiq ayaa xusay in dowladda soomaaliya ay codsatay in xafiiska unsom ee kumeel gaarka ah lagu wareejiyo muddo laba sana ah si uu gacan uga geysto xoojinta horumarka laga gaaray waddanka iyo dowladnimada isagoo ugu baaqay xafiiskan cusub inuu fududeeyo dadaalka loogu jiro doorasho xora oo xalaalah oo soomaaliya ka dhacda iyadoo loo maraya buu yidhi hanaan loo wada dhan yahay daah furan oo hal qof iyo hal coda wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo danaha dowladda soomaaliya ee geedi socodka kumeel gaarka ah ergeyga boqortooyada ingiriiska ayaa ku nuxnuuxsaday in unsom ay door muhiima ka ciyaartay tan iyo markii la aasaasay labada kun saddex iyo tobankii iyadoo dalka ku caawisay hagitaan siyaasadeed kaalmo farsamo iyo tayayn si la mid a ergeyga maraykanka ayaa xusay in howlgalka cusub uu sii wadi doono howshii unsom golaha qaramada midoobeyna ugu baaqay in arrimaha soomaaliya si dhow loola socdo wakiilka shiinaha ayaa xusay in unsom ay dadaal badan u gashay sidii ay u taageeri lahayd hanaanka siyaasadda soomaaliya iyo isku xirka kaalmada caalamiga ah waxaana uu soo dhoweeyey dhismaha xafiiskan cusub waxa uu yidhi wakhtigan muhiimka ah ergada kumeelgaarka ah waa inay ixtiraamaan hogaanka soomaalida iyo hanashada geedi socodka xoojinta xiriirka dowladda soomaaliya iyo bixinta taageero ku habboon oo waafaqsan mudnaanta horumarinta qaranka wakiilka ruushka ayaa isla taageero taa la mid ah u muujiyey go'aankan wakiilka soomaaliya oo kulankan soo xiray shalay ayaa sheegay in go'aankan uu ka turjumayo sida ay golaha ammaankaee qaramada midoobey uga go'an tahay in la dhaqangeliyo codsigii dowladdiisa ee ahaa in xafiiska unsom loo wareejiyo xafiis kumeel gaara labada sane ee soo socota isagoo ammaanay dadaalka shaqaalaha unsom ee tobankii sane ee lasoo dhaafay
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doonno mustaqbalka dadka soo galootiga ah gaar ahaana dhallinyarada soomaalida ah ee lugta ku yimid dalkan maraykanka ee aanan sharciyada haysanin haddii mid ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan maraykanka waa donald trump uu ku soo baxo madaxtinimada waddankan iyada oo dhowr jeer uu ka dhawaajiyey siyaasadihiisa ad adag ee ka dhanka ah dadka soogalootiga ah ee aan sharciyada lahayn shan cishoo qur ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo ee maraykanka waa doorasho ay adag tahay in lasii saadaaliyo natiijada ka dhalan karta laakiinse si ka duwan dadka haysta dhalashada maraykanka ee codaynaya waxaa iyaguna sheeda sare ka eeganaya doorashada natiijada kasoo bixi karta dhallinyarada iyo dadka soogalootiga ah ee waddankan maraykanka sharciyada aan ku haysan oo wadnaha farta ku haya iyadoo ay cabsi ka qabaan in natiijada doorashada kasoo bixi karto ay wiiqi karto xataa rajadii ay ka qabeen qaarkood inay sharciyo ka helaan dalkan maraykanka oo dib loo masaafuriyo cabdirasaaq maxamed waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka siyaaral washington ee dalkan maraykanka dhowr iyo toban bilood ka hor waxa uu lug ku soo galay maraykanka welina waxa uu dhoorayaa waxay noqon karto natiijada haddii uu soo baxo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo siyaasadihiisa ad adag ay saameyn ku yeelan karaan dadka asagoo kale sharciga aanan haysan aad baa umahadsan tahay zaare cabdi waana ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha v o eda doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la filaya inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay sababtoo ah waxay ku qodsantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno inagoo anagu nahay labadii xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udub dhexaad u ah uu jiro sida xisbiga republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darrada ee waddanka soo galaayo in yacni iyo qaabkay u wajihi doonaan taasoo annaga ahmiyad gooni ah noo leh si dhowna aan ula socno marka guud ahaan waxaan dhihi karaa doorashadan si gooni ah ayay annaga ahmiyad muhiim amaba ahmiyad weyn noogu leedahay marka loo fiiriyo dadka kale si lamida cabdirasaaq waxaa isna cabdiraxmaan daahir uu geeska kaleeto kaga sugan yahay isla gobolkaasi siyaaral waxa ay ku qaadatay in maraykanku uu xuduudda dhulka uu ka soo galo muddo bil ah cabdiraxmaan waxa uuna leeyahay maxkamadda kiiskiisa loo ballamiyey oo iyadu wakhtiga loo qabtay ee tahay sannadka dambe ee labada kun iyo shan iyo labaatanka waxa uu qabaa aragti aanan taasi ka fogeyn waa tan uu qaba cabdirasaaqi waxa aan weydiiyey se waxay uga dhigan tahay dareenkiisa waa mahadsan tahay sahra dabcan si lawada ogyahay madaxweynaha donald trump uu kuna sheegay ololihiisa doorashada dhowr qodob oo waxaa jira muhiim ah oo foox ku saari doono oo ugu horeyso border security-ga oo ka xigto illegal immigration wuxuu ku tilmaamay ama soo galootiga sharci darrada ah iyo sidoo kale inuu si guud dadkan ku imaada merit based immigrationka waxa la yidhaahdo inuu sidoo kale uu xanibaad saari doono taas waxay caddaynaysaa inuu kasoo horjeedo inuu waddankan ay uu dhalinyarada sida sharci darrada ku jirta ama waxa loo yaqaano undocumentarka uu tarxiili doono buu sheegay marka taas dabcan dhalinyarada aan maxkamadaha sugaysa weli sharciyadii ogolaanshaha la siinin cabsi weyn bay ku haysaa hadduu madaxweyne donald trump soo baxo in deportation weliban wuxuu sheegay inuu sameyn doono taas uu ku sheegay inuu tarxiilka abid taariikhda ka dhacda maraykanka uu sameyn doono xeryana uu sameyn doono dadka lagu hayo dabcan taasi hadduu soo baxo welwel way muujinaysaa inkastoo dadku maxkamad ay go-aan ka gaari doonto stadyaduna ay ku kala duwan yihiin waddankuna kala madax bannaan yahay dabcan laakiin walwalkaasi guduhu jira laakiinse inkastoo ay qabaan rajo xumada ku imaan karta ee laga cabsi qabo in dadka lugta ku yimid waddankan maraykanka ee sharciyada aan haysan dib loo masaafurin doono haddana madaxweyne donald trump dhallinyarada soo galootiga ah qaarkood waxay kuu sheegayaan in sharciga maraykanka iyo xaakimyada maxkamadaha dhagaysan doono keesaskooda oo kala gegedisan ay si weyn ugu kalsoon yihiin suurtagalna ay tahay qaarkood in ay sharciyo ka heli karaan waddankan haddii ay ku qancaan xaakimyada dhegaysanaya keesaskooda si kastoo trump uu u yimaado xukunka waa kan mar kale cabdirasaaq maxamed oo waxaa jiro nidaam sharciyeysan oo qofka markuu immigrant yahay uu maro haddii ahaan lahayd maxkamadihii waddanka oo qofka go-aanka iyaga uu u gooni yahay haddii qofkaan sharciyeysiinayan ama ay u diidayaan laakiin si guud waxaa jiro awaamir aan isleenahay haddii ay kasoo baxaan aqalka cad ama ay saameyn ballaaran idin ku yeeshaan oo ah haddii uu madaxweynuhu sidii taramkii hore oo kale uu go-aansado inuu dad badan celiyo taasoo dhibaato ku ah sababtoo ah waxaa jiro weli dhalinyaro badan ama dad badan oo aan sharciyadooda weli go-aan laga gaarin marka walwalka ugu badan wuxuu yahay haddii sistamka ama madaxweynaha cusub a imaanayo tusaale uu yimaado trump oo kale ajendayaal noocee uu la imaan doonaa maxaa iska bedeli doona habu socodkii kiisaskii asylumka ee maxkamadaha yaalay marka meelaha ugu badan annaga aan ka eegeyno waa inahaas oo aan isleenahay yani ama uu saameyntiisa la yimaada madaxweynaha cusub ee dalka imaanayo maadaama annaga aan waddanka joogno sugaynana sharciyo wax walba oo wadanka oo yani amaba nidaamka uuna marsiiyo ayaan diyaar unahay amaba qaab walba oo jaajashka ama maxkamadaha go-aanka iskale ay ka gaaraan ayaan ku qanacsannahay soomaalida oo la dhihi karo kumanaan dhallinyaro ah ayaa bilihii lasoo dhaafay meelo kala gedisan oo maraykanka goboladiisa ah xuduudda dhulka dhinaca mexico ka soo galay ayaa waxa ay noqonayaan marka loo barbardhigo dadyowga kaleete adduunka ee soo galootiga ku ah dalkan maraykanka bilihii ugu dambeeyey tiro aad u yar garyaqaan amiin haaruun ayaan weydiiyey tirada lagu qiyaasi karo soomaalida gobolka ay ugu badan tahay maraykanka ee minnesota dhalinyaradii soo gashay dhowaanahan runtii boqolaal wax tira koob rasmi ah hadad hayo oo yidhahda intaasaa timid lama hayo laakiin boqolaal baa lagu qiyaasa haddayna kumanaanba gaaraynin dadkaasi waa dad soo galay afartii sane ugu dambeysay ama afartii sano saddexdii sane gaar ahaan ugu sii dambeysay soo galay dadkaasi way iska daba imaanayeen sidii la yaqaanayna broceskii ay la rabay in la marsiiyo ayaa waxaa ku yimid culaysyo ka imaanaya dadka faraha badan ee kasoo gelaya xadkan koonfureed dalka maraykanka marka keisaskii baa isgaargaaray dadkii inta badan warqado shaqaa la siiyaa maxkamadihiina wax laga kansaray iyo wax muddo dheer loo qabtay ayay isugu jiraan marka dad fara badan ayaa hadda ilaa hadda kiisuga ah kiisas kumanaan ka badan mar wargeyska star tribune uu soo qoray in wax ku dhow soddon kun oo kiis ay yaalaan gobolka minnesota maxkamadeeda immigrationka ama socdaalka meesha ay ka howlgalaan saddex qaadi iyo wax lamid ah marka runtii waa isma leh qaadiyada hawsha qabanaya ee loo igmaday iyo kiisaska yaalaay aad bay u kala badan yihin laakiin dadka soomaalidu weli markii loo fiiriyo madaha kale aad bay u yaryihiin isla amiin haaruun ayaan weydiiyey cabsida ay qabaan dhallinyarada soo galootiga ah ee soomaalida ah iyo sidoo kaleeto tallaabooyinka uga imaan karo labada musharax ee labada xisbiba ka kala tartamaya zara aad baad umahadsan tahay soo galootiga sharciyada maraykanka ee soo galootiga kood adag yihiin xukuumad walboo joogtana dadkaasi waxay maraan hawl adag si ay wadankan sharci uga raadsadaan uga helaan ay usoo galaan xukuumadda jamhuuriga ah gaar ahaan xukuumaddii ugu dambeysay ee jamhuuri ahayd ee donald trump uu hogaamiyena waa la ogaayo arrin maaragtay way sii adkeeyeen gaar ahaan wadamo toddoba ah oo ay soomaaliya ka mid tahay waxay ku dareen wax dadka u yaqaanaan muslim ban ama maaragtay in ay xaaraam ka yihiin inay waddankaas soo galaan marka madaxweynuhu ama murashaxa hadda donald trump ee jamhuurigu wuxuu weli leeyahay waan soo celinayaa waan sii badinayaa waan sii ballaarinaya in aan ka mamnuuco wadamo fara badan dalkan in ay soo galaan dadkoodu oo ay ka soo raadsadaan magangeliyo iyo nolol marka waxaad moodaa haddii uu xisbiga jamhuuriga ku guuleysto murashaxoodu markaan in ay xaaladda kusii adkaan doonto dadka soo galootiga ah kuwa soo socdana xadkaa laga celinaya kuwa joogana waxaa kasoo bixi karta xukuumadda in maaragtay ay soo dirto warqado ay soo saarto ama dikreatooyin ay kaga ay ay ku maaragtay ugu sheegayso wasaaradda arrimahan ee khusasa arrimaha gudaha iyo homeland security in dadka aan sharciga la siinin ama in lagu adkeeyo sharciga dadka in la siiyo marka de waxaa laga fishay un waa sida hadalkiisa mar walba laga maqlo sidii hore looga bartayba in aysan dadka soo galootiga uusan u nuglaan doonin ama u sahlanaan doonin waayahay marka xisbiga dimuqraadiga markii la fiiriyana muxuu noqon karaa dimuqraadigu laftiisu markii xaqiiqada laga hadlo aada uguma jiljilcana soo galootiga oo weli dhib badan bay kala kulmaan laakiin sida jamhuurigu ugu adkaan doono uguma adkaan doonaan weli waxay maaragtay ay ka dhawaajiyaan in ay sugi doonaan xuduudaha dalkan maraykanka sharcigana ay u hogaansami doonaan sharcigaasoo dabcan maaragtay qofkii aan waddankan sharci kusoo gelin tallaabooyin in laga qaado dhigaya marka way way way dhaami doonaan jamhuuriga oo hadda sida ay tahay iyo si lamid ah ayay maaragtay ay sii wadi doonaan laakiin weli adayga iyo maaragtay in dadkan soo galaya ay wakti ku qaadato inay la qabsadaan waddankan ay sharci ka helaan oo broseeskii ay mari lahaayeen loo fududeeyo dhallinyaro badan ayaa doorashadan ka hor helay nasiibkooda oo keesaskooda lagu qancay kuwaasoo helay magangelyo doonkii ay weydiisteen maraykanka aniga oo ah cabdirasaaq maxamed axmed kuna nool gobolka virginia waddanka waxaan joogaa hadda muddo dhan ilaa iyo sanad iyo bar alxamdulilah dadaal badan ka bacday ilaahay wuu isahlay sharciga waxaan helay bisha toddobaad laba iyo tobankeedi labada kun sanadkan aan ku jirno alxamdulilah dhalinyarada kale oo asla simaanana qaar wax helana way jiraan qaar aan weli wax helina waa jiraan marka ilaahay waxaa ugu rajeynayaa inuu ilaahay u wala sahlo alxamdulilah aad baa u faraxsanahay yno ma la soo koobi kara yani shucuurteyda yani saa ugu wal doorashadan iyo yani yani maadaama wadanka uu doorasho galooyo aad baa uwalwalaayay marka alxamdulilah ilaahay wuu isaalay marka dhallinyarada kalena sidoo kale u rajeynaya haddaba dhallinyarada qaarkood maxaa u qorshaysan haddii ay ku hungoobaan inay sharciyo ka helaan maraykan waa kan mar kale yacni markii la dhaho isbeddel waddankan haddii uu ka dhaco amaba xisbiga republicanka ay soo baxaan taas saameyn ballaaran ayay ku yeelan doontaa dadka aniga iyo ila midka amaba yacni waddankan sharciga ka sugayo waxaa jira kaysas badan oo aan weli go-aan laga gaarin oo maxkamadaha hor yaallo balse arrinta keliya hadda aan isku hadlaynayn oo aan leenahay wax badan inaysan iska bedelin baa dhici karta waa kaysaska pending asylumka loo yaqaano amaba dadka weli sugaya in kaysaskooda go-aanka laga gaaro oo kaysaskooda magangelyada ay u xaraysan yihiin waddankana sidaad ogtahay zaara sharciga guud madaxweyne intuu isaga kaa yimaado qof oo kayskiisa asylumka uu pending yahay amaba aan weli go-aan laga gaarin qoorta inta kaa qabta madaxweyne iskama ka yani wuxuu doona ma samayn karo marka inaga ahaan hadda waxa keliya isku hadlaynayno waa institutionka ama sharciga waddanka oo madaxweynaha ka hor istaagaya yani qof kayskiisa uusan jajkii go-aan ka gaarin uusan asaga waxba ku samayn lakin si guud dareenka wuu jiraa maadaama madaxweynaha white houseka markuu tago uu amaradu doono uu saxiixi karo balse ilaa iyo haatan sidaan horey kugu sheegay yani waxaan isleenahay wax badan iskama bedeli doonaan arrimaha maxkamadaha balse marka ay noqoto dadka sharciyada loo diiday oo iyagu laftirkooda fursad u heli lahaa in appeal ay qaataan way ku adkaan doontaa oo waxay u nuglaan doonaan amarada madaxweynaha musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo si weyn loo xasuusto xilligiisii uu ahaa madaxweynaha dalkan maraykanka siyaasadihiisa ad adkaa ee uu ku xanibay xataa dadka heysta dhalashada dhowr waddan oo muslim ah soomaaliyana ay ka mid tahay in dadkooda ay yimaadaan gudaha waddankan iyo masaafurintii dadka soo galootiga ah qaarkood ayaa haatan mar kale waxa uu ku celcelinayaa sida ololihiisa doorashada uu u socdo inay jiraan dad badan oo dembiilayaal ah oo aan sharciyo haysan oo gudaha dalkan maraykanka soo galay kuwaasi oo sida siyaasadiisu ay dhigayso uu sheegay inay wejihi doonaan masaafurin durbaba waxaa laga hadlayaa in balaayin dollar ay ku bixi doonto celinta dadkaasi haddii ay suurowdo in uu soo baxo donald trump barnaamijkii bandhigga v o edana waa naga intaa toddobaadkan inta aynu midkan mid lamida ku kulmi doonana waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsaned sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga weli v o e ayaad nagala socotaan maxamed bashiir cumar ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee muslim ah soo galootina ah ee loo magacaabay inuu noqdo madaxa xarunta caafimaadka ee degmada hanibin oo ah isbitaalka dadweynaha ee ugu weyn gobolka minnesota isbitaalkan oo ku yaala deegaan ay ku badan yihiin soo galootiga ayaa waxaa ku baxa sanadkii ku dhowaad laba bilyan oo dollar oo waana isbitaal kaalin weyn uga jira caafimaadka gobolka haddaba maxay uga dhigan tahay agaasime maxamed bashiir in xilkan hogaanka sare ee cisbitaalka loo magacaabay sahre cabdi axmed ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay oo qadka telefoonka ee minneabolis kula xiriirtay waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aad iyo aad muhiim u ah maxaa yeelay horta haddaan kuu qeexo isbitaalkan waa isbitaalka safety net hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka minnesota midda koowaad midda labaadna maadaama uu ku yaalo henepin ama xaafadda henepin waa meesha ugu badan ee dadka soomaalida degan yihiin run ahaantii isbitaalkan haddaan ku sheego dakhligiisa ama sanadkii uu kharaj gareeyo waa one point seven one point seven billion dollars waxaana ka shaqeeya ilaa toddoba kun oo shaqaale ah oo isugu jiro takhaatiir kalkaaliyayaal caafimaad laaba muhiim ah marka waa isbitaal ugu yaraan boqol iyo toddobaatan sano soo jiray oona meel muhiima uga jiro caafimaadka gobolka ma markii ugu horreysaa xil noocan oo kaleeta ah qof soo galooti ah soomaali ah oo muslima loo magacaabo ha wa waa sax qofkii ugu horreeyey oo loo magacaabo xil noocan oo kale ah isbitaal weyn oo gobolkan ku yaalla weeye run ahaantii markii la fiiriyey dadka taariikhda ay dib u egeenna waxaa soo baxday qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo taa isbitaal weyn oo maraykanka dhan ku yaalla inaa noqday taasna waxay uga dhigan tahay horta guul weyn oo usoo hoyatay dadka soomaalida ah waa tahay waxay uga dhigantahay waa ku weydiin doonaa taas aan kusoo noqdo waxaad iiga warantaa marka maxaa keenay in adiga dad fara badan lagaa soo dhaxusho waa su-aal qiimo leh midda koowaad aniga waxaan ku jiray guddi guddiga maamulayaasha ama boodhka ee muddo saddex sano ah maadaama taariikh aan u leeyahay iyo khibrad weyn ee dhinaca maamulka iyo xisaabaha waxaan soo maamulay ama soo guddoomiyey guddiyada ku ku saabsan dhaqaalaha maaliyadda xisaabta marka waxaana dadkii idooranaya ee iga dhex arkeen in aan hadda u bislahay in aan maamulo ama guddoomiyaha sare u noqdo isbitaalka
waa tahay muxuu uga dhigan yahay dadka soo galootiga ama soomaalida xataa deegaankaasi hanabin county u badan ee marka muddada meeshaasi deganaa in qof soomaali ah uu madax ka noqdo isbitaalkaasi ama xaruntan caafimaad ee weyn
midda koowaad waxay uga dhigan tahay guul weyn oo dadka soomaalida usoo hoyatay madda labaadna waxa weeye maadaama sidaa hadaaye ku yidhi dadka soomaalida ah in badan oo ka mida way tagaan oo way isticmaalaan waxay noqonaysaa waxay waxay ka dhex arkeen qof ayaga ka tirsan in uu hoggaanka sare u hayo isbitaalka midda kale maadaama dadkeenu in badan ay dareemaan in lagu cunsuriyeeyo ama si gaara loogu faquuqo goobaha caafimaadka in badan oo ka mid a in tan ay yeelanayso hoggaan sare oo u jiljilicsan oo dareemi kara oo waxyaabaha sida gaarkaa ee dadka qaxootiga ama dadka laga tirada badan yahay ay dareemaan in badan oo ka mid a marka waxyaabaha aniga hadda guddoomiyaha lai magacaabayna aan ka hadlay waxaa ka mid a aan rabo inaan wax ka bedelo qaab qaab dhaqameedka
oo ah qaab dhaqameedka waxaan ka wadaa horta shaqaaleynta isbitaalkani wuxuu uu dabiibaa ugu yaraan boqol kiiba toddobaatan dadka laga tirada badan yahay dalka maraykanka ah shaqaalaha ka shaqeeyana waa boqol kiiba afartan marka waxaad dareemi kartaa in badan oo ka mida inaynan ku jirin ku dheelitirneyn midda labaad waxaad garan kartaa maamulka sare oo dadka managerka ka sarreeyana waa boqol kiiba sideed marka waxaad garanaysaa in badan oo ka mida inaynan isu dheelitirneyn inaynan ku jirin inaynan ka qayb qaadanin taasna waxyaabo badan oo dhinaca caafimaadka ah inaan sidii la rabay looma soo bixin ayay keentay marka waxyaabaha aan rabo inaan ka shaqeeyo weeyaan waxyaabaha hadda qabtay una waxaaba ka mid ah inaan la kulmay in badan oo ka mid ah ama shaqaalihii soomaalida ama shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay ha ahaato iyo communitiga soomaalida in badan oo ka mid a hadda already waaba la kulmay waayahay haddaan si gaara kuu weydiiyey warbaahinta gudaha gobolkaasi waxaan ka akhriyay qaar ka mid a in haweeney horey madax uga ahayd isbitalka shaqada looga eriyay arrimo la xiriira faquuq taasi maxaa ka jira ma ma jecli inaan ka hadlo laakiin hadallo oo oo laga naxo ayay tiri way ka noqotay oo way ka raaligaraysay laakiin hadallada siday u dhigan yihiin waxay dhaawac weyn ku tahay boog weyn oo mar walba daqnatana ay ku tahay dadka soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay marka inay iscashisho way ku khasbanaatay laakiin aniga already waa saa hadaaye ku idhi waxaan ahaa qof booskan kusoo jira oo waktigii isbedelka unbay soo dadejisay in ayada kursiga laga qaado oo ani laigu wareejiyo laakiin waxaan ahaa qof kusoo jira jidkaas
kaasi wuxuu ahaa maxamed bashiir cumar oo ah madaxa caafimaadka degmada hanibin ee gobolka minnesota uu waramayey sahraa cabdi axmed haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo toddobaatankii sane ugu dambeeyey sahan lagu samaynayey mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsanaa oo wakhti dheer ayay qaadan doontaa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya dor daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo cali cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda amsas consultanty oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqaysa waxaa ku bilaabayaa cali cadaawe soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo dii markii cagaar weyne dhulkaas roger senker ee ka bilowday inay wax ka qodo waagaas hadeed wixii ka tarsaneed soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo way soo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahaayeen standard oil company oo kii hargeysa agteeda wax ka helay iyo buurt sheekh kadib konoka timid kabacdi waxaa yimid arco kabacdi waxaa yimid exxon mobil waxaa yimid shirkado fara badan oo anadaarko ka mid tahay b b amoco isu soo duuduuba shirkadahaas waxay declaare gareen fosmajor markii dowladdii ay burburtay waxaan u malaynayaa wakhtigii waa la gaaray soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo maanta soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maarayo doctor daahir mina jabriil
aniga waxay la tahay soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'idaysanaya iyo dadka soomaaliyadna u maamuli karto batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka soomaaliya ku dhacda wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqa u keena dalka soomaaliya inta aan batroolka lasoo saarin waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo horta sida looga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdii ay si fiican u shaqayso in musuq maasuqa lala dagaalo in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaankii in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado waa halgan dheer weeye taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsin lahaa si dhaqsale in loo soo saaro anigu waxaan qabaa toban sano gudaheed soomaaliya in la gaarsiin karo meel aad u fiican xataa ay noqon karto dowlado maaragtay dowladaha noo dhowa afrikaanka xataa inaan deyman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimada
doctor daahir mire jabriil dhibaatooyinka dadka soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la-aanta iyo musuq maasuqa iyo colaadaha waxaa horseed ka abaalaleeya saboolnimada marka maxaad ku diidan tahay khayraadka lasoo saaro si saboolnimada looga baxo
khayraadka horta soomaalidu ma aha batrool keliya khayraadka soomaalidu waa kalluunka su-aasha ugu horreysa waxaa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya boqolaal milyan laga xadoo laga qaato hadda ma maaraynaa si fiican ma maaraynaa waa maya khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofina ay ka mid tahay ma maaraynaa si fiican ma maaraynaa waa maya haddii batrool lagu soo daro oo nin keligi taliyaah uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasahaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la-anahay oo meelaynu ka mara la-anahay maxaa ka dhici kara soomaaliya gobolka maxaa ka dhici kara dhib intee la eg baa imaan kara soomaalidu batrool waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida somalilan iyo soomaaliya iyo arrinta dastuurigaa ee federaalka waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maaraynayo dad khubaro ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda ka madax bannaan saa haddaan la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeya baa jira taasoo kale aynu noqonaynaa shirkadda amsas iyo shirkado kale oo badan oo tobankii sane ugu dambeeyaba ku dhex jiray daraasaadka waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan toddobaatanka sane ee dheeraadka batroolka soomaaliya oo sidii la filaya aanay noqon adoo la kaashanaya khibraddaada maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo yaasin horta waa maasan tahay soomaalida waxay tiraa nin baa baadida kula daydaya daalna kaa badan horta anigu intaan ka warqabo ceelashii soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan lix iyo toddobo ceel waxaan ogahay markay ugu yaraato dhowr iyo toban ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin wakhtigaas markii aad u fiiriso waxaa laga yaabaa dhowr ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxaa ka mid ah adeer gaalkacyawan ceelkii la ohan jiray laakiin saas ba haba ahaatee markii aad fiiriso puntland iyo dhulkaas sedimentary businessku ilaa siddeed kunoo mitir bay tagaan ballacooda marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel in la khalday waxaa ka mid ah ceelashii puntland laga qoday laba kun iyo laba iyo tobankii ma ahayn in daroor bari laga qodo waxay ahayd toos in laga qodo nugaal sababtoo ah kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii nugaal konooko waxay soo caddaysay in lix xirmood oo min shan boqol oo milyan oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaas ahayd saankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho taa lama suubin khibrad rag u leheenna meeshan lama geyn haddee taasna waxay kaliftay labada ceel inta la qoday wax laga waayo marka waa lagu hungoobay siday ugu badnaan noqotona waxa weeye mar kasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalkan markii la gelayo dowladda waxaa lagula xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey haddii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayo shirkadaha way ku imaan waxay ku war meeshan waxaan ma yaalaan qiimo jaban waxaa ku gado waa wixii maalintii dhaweyto laisku dayey in inta london la geysto laba kun iyo labaatankii november in seelid ebera la geeyo lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah soomaaliya ugu fadhida taas marka waxay u baahneed rag khabiirah in loo yeero oo waxaan lagala tashado taa ma aysan noqon horornimaa dhacday haddeed waxay ku biyo shubatay markii dambe in iyaguna ay ku ungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan ugu dambayntii doctor daahir mire jabriil muxuu yahay xalku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka waxaa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara ma aha waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weeye in lagu tijaabiyo weeye soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo markaa shidaalka la soo saarayana shidaalka wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeenna sida ogaadhenyuu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo batroolka uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo batrool soomaalida la yidhaahdo waa laydiin soo saarayaa hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahno kuwaasi waxay ahaayeen dhaktar daahir mire jabriil oo dhaqaalaha ku xeeldheer iyo cali cadaawe oo isaguna madaxka shirkadda batroolka iyo khamsas consultant oo digaabe intaynu joogtay intaynima kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo silaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin haddana kaalmihii heesaha heestaasi saanta soo qaad ee aweys khamiis iyo luul jeylaan ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo